halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaabanaya efemyada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis laba iyo labaatanka bisha noofembar labada kun siddeed iyo tobanka waxaa idaacadda galabnimo daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna idinkuugu hayna galabnimona waxaa ka mida degmada beled xaawo oo maanta lagu aasay nabadoon caan ah oo xalay kooxda al-shabaab ay ku dishay meel u dhow gurigiisa kala maqribkii buu ka baxay degmadan doolow siidadkii buu u hoyday beled xaawo wuxuuna dilkiisa dhacay abbaaro toddoba saac oo habeennimo guriga iridkiisa wax yar intay ka bixiyeenay gowrace saakaa la aasay inta laisku yara solay kulaymays waa la absuray waxaad kalood maqli doontaan kenya oo sheegtay in afar iyo toban qof ay u soo xirxirtay afduubkii shalay loo geystay haweenay talyaani u dhalatay oo ka tirsanayd shaqaalaha gargaarka doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo mar kale dib u dhacday barnaamijka bandhigga v o a dooda gaaban weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
koox bastoolada ku hubaysan ayaa saaka waa berigii waxay suuqa magaalada boosaaso ku dileen axmed cali nuur dalqo oo xisaabiye ka ahaa shirkad ganacsi oo lagu magacaabo saabir oo xarun ganacsi ku leh magaalada boosaaso weerarkaasi oo ka dhacay gudaha suuqa weyn ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex qof oo kale oo oo ay midi tahay haweeney kuwaasi oo ka mid ahaa ganacsatada ka xoogsata suuqa magaalada boosaaso dadkii dhaawaca uu soo gaara ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada iyadoo aad looga dayrinayo dhaawaca mid ka mid ah dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay bishii lasoo dhaafay ayaa kooxa hubaysani waxay weerareen dhismaha shirkadda saabir mana jirin wax khasaara ah oo weerarkaasi ka dhashay dilka xisaabiyaha shirkadda saabir ee maanta ka dhacay magaalada boosaaso ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo fiidnimadii xalay ay kooxo hubaysan dhaawac ugu geysteen magaalada boosaaso siciid cabdi muumin oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee puntland ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarkii xalay lagu dhaawacay garsooraha maxkamadda sare mana jirto wax hadal ah oo kasoo baxay ciidamada ammaanka oo ay uga hadlayaan dhacdooyinkan dilalka iyo dhaawaca ah saacadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada boosaaso dowladda britain ayaa si caro leh uga falcelisay xakun xabsi da'in ah oo ay maxkamad ku taalla dalka isudagga imaaraadka carabta ku riday arday u dhashay dalka ingiriiska kaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo xogayaha arrimaha dibadda britain jeremy hand ayaa xukunka matthew hedges oo kow iyo soddon jir ah ku tilmaamay mid aad ay uga naxeen dhammaan britishka wuxuu uga hanjabay dowladda imaaraadka carabta in ay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldaraysato inay xaliso arrintani hedges oo ah arday shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda durham university ee dalka ingiriiska ayaa arbacadii shalay la xukumay kadib muddo shan daqiiqo ah oo uu kasoo dhex muuqday maxkamadda shantii bishii meey ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada dubay kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo matthew hedges ayaa cilmi baarista b h d-ga ka diyaarinayay mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutagga imaaraadka carabta kadib kacdoonkii guga carabta imaaraadku waxa ay baxsiga ardaygani ku tilmaameen mid u adeegaya mukhaabaraad ajnebi jaamacadda duram ee dalka ingiriiska ayaa beenisay eedaha imaaraadka
qaraar qoraal ah oo ay soo diyaariyeen saddex waddan oo afrikaana ayaa toddobaadkan loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraarkan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu mas-uuliyadda nabad ilaalinta ee qaaradda afrika dusha u saari doonaa midooda afrika qaraarkani waxaa soo diyaariyay wadamada ethoobiya equatorial guinea iyo codivoir waxaana ay ku baaqayaan in qaramada midoobay ay mid mid u eegto howlaha nabad ilaalinta ee ay midooda afrika ka wadaan qaaradda qaramada midoobey waxay hadda wadaa inta badan dadaalada nabad ilaalinta ee afrika oo ay dhaqaalana ay ku bixiso laakiin howlaha nabad ilaalinta ee midooda afrika ayaa kordhaya gaar ahaana bariga afrika oo ay amisom dagaal kula jirta xagjiriin dagaal ka wada soomaaliya in ka badan toban sano haddii qaraarkan la ansixiyo waxa ay keeni doontaa in markaasi qayb ahaan ay la wareegaan howlaha nabad ilaalinta ee mustaqbalka ururka midooda afrika ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa qaraarkan waxaa taageeraya dalalka faransiiska iyo shiinaha oo ka mida shanta dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay maraykanka ayaase weli su-aala ka qaba taasoo ku aadan haddii mas-uuliyadda lagu wareejiyo midooda afrika intaasi ay sare u qaadi karto dhaqaalaha ku baxa howlgalladaasi iyo in ay sii adkaato dadaalada lagula soconaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca goobaha colaadaha madaxii hay-adda sirdoonka militariga ruushka ee g r u oo horey loogu eedeeyey faragelinta doorashadii maraykanka ee labada kun lix iyo tobankii ayaa ku geeriyooday magaalada moscow ee caasimadda rushiya wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa khamiista maanta ah sheegtay in igor korobof oo madax ka ahaa g r u tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii uu arbacadii u geeriyooday waxay ku sheegtay xanuun daran oo mudahayay oo kansar ah igor korobof ayaa ahaa laba iyo lixdan sano jir dowladda maraykanka iyo xulafadeeda ayaa hay-adda g r u ku eedeysay ku eedeeyey inay afduubtay ololihii doorashadii madaxweyne ee maraykanka ka dhacday sanadkii labada kun lix iyo tobankii oo uu ku guuleystay madaxweyne donald trump waxaa sidoo kale lagu eedeeyey abaabulka weerar loo adeegsaday gaaska dareemaha dila oo lagu qaaday sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka ruushka kaas oo ka dhacay dalka ingiriiska mas-uuliyiinta ruushka ayaa beeniyey eedeymahaasi oo ay ugu yeereen inay qayb ka yihiin olole magacdil ah oo ay wadeen reer galbeedka
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington degmada beled xaawo waxaa maanta lagu aasay mid ka mida nabadoonnada degmadaasi uga caansan oo xalay ay dileen kooxda al-shabaab kadib markii ay gurigiisa ku weerareen nabadoonkan la dilo oo magaciisa layidhaahda dhaqane qaasim amiin ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa afhayeenka golaha guurtida ee degmada beled xaawo nabadoon idriis aadan nuur gaaroodi ayaa v o e da u sheegay in nabadoon dhaqane la gowracay kadibna la qarxiyey gurigiisa caasho ibraahim oo qadka telefoonka ee beled xaawo kula xiriirta nabadoonka gaaroodi ayaa ugu horeyn weydiisay goorta uu dilku dhacay shalay bakribkii buu ka baxay degmadan doolow siidadkii buu u hoyday beled xaawo wuxuuna dilkiisa dhacay abbaaro toddoba saac oo habeennimo toddoba saac iyo afar iyo toban daqiiqaa la iisoo sheegay in dilkaas uu dhacay waxaa jubta iyo xabadaha yeerayena uu ahaa gurigeeda nabadoonka marka waxaana la ii sheegay in la gowracay oo wax xabad aan lagu dilin waa gartay marka rasaasta aad maqasheenna maxay ahaayeen rasaasta waxay ahayd waa iska inay ku feesteynayeen baan u malaynayaa waayo guriga xataa isboolasifay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyey markay dileen kadib kolley rasaasna waa un dhacday rasaas badan baa dhacday wax lagu ridaayo ma garanayo laakiin rasaas baa dhacday qaraxaasna wuu dhaco waa ka dambeeyay isagana waa gowraceen guriga iridkiisa wax yar intay ka bixiyeen ay gowraceen waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen yaa kaloo gurigaasi uu wax kusoo gaaray maya maya dadka way ka bixiyeen ciidanka afarta gooni ka ka wareejiyeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii iyo way ka soo bixiyeen meel bay ku soo aruuriyeen waa dilayna aabihiin bay dheheen kadibna waa gowraceen markii gowricii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay gurigiina markaasay sboolasif ku xireen saasayna ku qarxiyeen wax dadka ahoo kale ma jirin laba wiiloo uu dhalay kaxaysteen waana soo daayeen aroortii bay soo daayeen maxaa lagu maagay maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo kaxaystaan oo ay gowrac mariyaan maxaa intaasoo dhan aada is leedahay waa lagula kacay adeerow gacali waayahan soomaaliya waxa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waad la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoon-yahanada ama dadka saas oo kale ah waa la dilaa ninkan nabadoon weeye nabadoonna dadkiisa iyo meel kastoo dani uga xirantuhuu galaa kolley dawladda maxaad u gashay oo muxuu wax ugu raadisay iyo waxaas xiriirkaasay diidahayaan marka sidaasaa lagu galay waxa askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ma aha waa un kolley nabadoonada la dilahayuu ka mid yahay anigaan kula hadlaya xataa mar baa qarax laigu tuuray marka waa wax un odayaasha la iska dilahayo waa ma aqaano waa wax aan garan la-aan ama dadka waxgaradka ah laga laynaya dadka ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo laynayo dadka bal haddaad sifo ka bixisid dhaqane qaasim nin noocee buu ahaa wallahi nin dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan u dabeecad badan furfuran kiyaawo ingiriis ah aad iyo aad u muxuu ahaa waxyaabaha oo oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsano ahaan jiray nin nabadda jecel buu ahaan jiray nin aad iyo aad aan u dareemi doonnaa oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay wa- ayuu ahaa ma garan marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga waay hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaan dhaweyd baa xamar ka yimid iyagoo odayaal ah arrin gabdhaa la- la xoogay oo kenyaatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweyneha hadda la kulmeen ayaan dhaweyd Eh, marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin waxaas una muxuu ahaa dowladda lala kulmaayay iyo dhismihii jubbaland iyo waxyaabo noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirto hadday xag dowladeed noqoto iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kumaana ogeen marka n waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay inay iyagu dileen walaal waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi waxa saa dadka birmagaydada ah u dilana waa shabaab maydkiisii ma hesheen maydkiisi waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib waa la soo qaaday maydkiisii isbitaalkaa la geeyey kursi iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey saakaa la aasay inta laisku yara tolay waa la duugay si fiican baana loo duugay kolley maydka waa la asturay kaasi waxa uu ahaa nabadoon idriis aadan nuur gaaroodi oo markaasi ah hafayeenka golaha guurtida ee degmada baled xaawo wuxuu u waramayay caasho ibraahim aadan caasho cuud
guud ahaan waxaa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta baadigoobka dhegeystayaal naga raalli aada warbixintaas goordhow ayaad maqli doontaan kenya ayaa sheegtay in afar iyo toban qof ay usoo xirtay afduubkii shalay loogu geystay dalkeeda haweeney u dhalatay dalka talyaaniga oo lagu magacaabo silvia romano taasoo ka tirsan shaqaalaha gargaarka islamarkaana shalay lagu afduubtay xeebaha gobolka melindi ee kenya waxaa haatan socdo baaritaan la wado oo lagu baadigoobayo koobi- kooxihii afduubka u geystay haweeneydani
guud ahaan waxaa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta baadigoobka loogu jiro silvia romano oo gabar u dhalatay dalka talyaaniga oo koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada shabaab ay ku afduubeen habeen hore kilifi taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka xeebta doha movenda ayaa shaaciyey inay soo xirxireen afar iyo toban qof ay tuhunsan yihiin inay ku lug lahaayeen afduubka loo geystay romano oo ka tirsan hay-adda african melele online si- siiskeedana ugu shaqaynaysay dadka deegaanka ila wareedyo kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o eda ay kala xiriirtay deegaankaasi ayaa sheegaya in gabadhaasi loola kici timay dhanka deegaanka tana river balse ilaa iyo haatan aan la garin webiga lala gudbay iyo in kale warbaahinta dalkani kenya guud ahaan booqatay deegaankaasi ee afduubka laga geystay ayaa halkaasi waxay ka helayeen warar dheeri ah ku aadan habka loo afduubay silvia romano oo la sheegay inay ahayd gabar si iskeeda ugu shaqaynaysay dadka deegaanka mudaharaadii ayaa la sheegay in saaka aroortii ay ka curteen qeybo ka tirsan countiga kilifi kuwaasoo dadka soomaalida iyo oromada ay uga soo horjeedeen dadka deegaanka taliyaha ciidanka countiga kilifi fredrick ocheng ayaa sheegay inay badbaadiyeen tira dad oo ku safraya deegaankaasi cabsina looga qabo dad caraysan oo deegaankaasi ka soo jeedo in si wadareed ay u wada dilaan ama dhagaxaan ay sida dadka rayidka ee ciidamada booliiska ee dalka kenya ay ka heleen dadkan ayaa waxay sheegeen inay tuhunsan yihiin qaybo ka tirsan soomaali ama oromo ku nool deegaankaasi kilifi kuwa ka dambeeya afduubka loo geystay gabadhaasi balse ciidamada booliisku ilaa iyo haatan maysan shaacinin jinsiyadda dadkii afduubkaasi geystay booliiska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ku daba joogaan saciid cabdi aadan oo ka tirsanaa dadka deegaanka tana river oo deganaa tuulada jakama la aaminsan yahay inuu ka guuray maalimo ka hore halkaasi tuhmayaasha la tuhmayana uu ku jiro isku soo wada aruuri oo ciidamada amniga dalkani kenya ayaa ilaa iyo haatan baaritaano culus waxay ka wadaan gobolka xeebta oo la aaminsan yahay in gabadhaasi lagula dhuumaalaysanayo shabaabka oo inta badan dhacdooyinsa xigee ka geysanaya deegaanadaasi ayaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan walow dadka qaar le iyo haatan ay aaminsan yihiin koox dabley oo doonayso in in lacag ay ka helaan gabadhaasi yihiin kuwa afduubka ku haysta gabadhaasi dalka talyaaniga u dhalatay ee sida iskeeda uga shaqaynaysay gudaha gobolka xeebta ee dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garissa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dibudhac kale ayaa ku yimid doorashada madaxweyne ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashadu dhici doonto shanta bisha soo socota warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh guddiga waxay qoraal ay soo saareen ku caddeeyeen in afar iyo labaatanka bisha oo maalinta sabtiga ah ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyo guddigii hore iyo is-xogwaraysi guddiga cusub shan iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka bisha nofembar waxaa isdiiwaangelinaya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha toddoba iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka tababar ayaa loo furayaa guddiga kowda bisha diseembar ayaa noqonaysa qiimeyn uu guddiga ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan labada ilaa saddexda diseembar waxaa hadallada jeedinaya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha afarta diseembar qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ka dhacayso shanta diseembar waa maalinta loo asteeyey inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed markii labaad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lamana oga wakhtiga haatan loo qabtay inay qabsoomayso doorashada iyo in kale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a waxaa dalkan maraykanka maanta uu ka yahay maalin weyn waxaana lagu tilmaamaa fasaxa ugu weyn ee dalkan maraykanka oo loogu yeero tanksgiving falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha igu wehelisa ayaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo falastiin ka waran maaragtay munaasabadan dadka maraykanka ku weyn maanta
nuurow maanta waxaa ugu muhiimsan ee dadku ay qabtaan qoysaska isbooqda cuntana waa la kariyaa uu ugu horeeyo shimbirkan loo yaqaano tarkiga marka muddo dheerana kariskiisu qaadataa marka waa xiliga cuntada la kariyo qoysasku ay isu soo booqdaan waalidka iyo ilmaha marka wadankan lakala koro waa aragti waa lakala tagaayo la isku yimaado marka caawo kale casho fiicana dadka la cunaaya marka wadooyinka saaka waa arkeysa cid lay ahaayeen laba baabuur saddex baabuura socota wadooyinkii laakiin xalay markii loo eego xalay dukaamada wax laga iibsadaa aada mashquul u ahaa maadaama dadku ay wax iibsanayeen safrayeena waayahay waxaan jeclahay inaan ku daro falastiinay shimbirka aad sheegtay ee turkiga loo yaqaano ay cunaan sheekad xiisaale ayaa waxay tahay turkigana hindiya u yaqaanaan maraykankana turkiga u yaqaanaan marka dalalkia iskala siiyey waayahay waxay sheekadaasina ku saabsanayd munaasabadda tanksgivinka ee maraykanka haatanna aanu waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalaya sannadihii dhowaa xogo diiwaan gashan oo laga haya ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda monitoring group ayaa lagu sheegay in toddobaatan boqolkiiba ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo shakhsiyaad iyo maamullo furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada amisom ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaalih waxay v o eda u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan haddaba maxay tahay tirada rasmiga ee la og yahay ciidamada xoogga dalka tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiin aanu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin halka ilo xogogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo mar soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan falstinay waa mahadsan tahay horta arrintan tirada ciidanka waa saa sheegtay waa laisku khilaafsanaa in badan laakiin waxaa jirtay in taliska xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigo ay horey uga saareen guddi ay saraakiil sarsare oo ciidanka ka tirsan ay hogaaminayaan oo soo xaqiijiya tiradaasi oo ay runtii oo in muddo ah ay wadeen inay dul istaagaan meel kastoo ay ciidan joogaan iyo xataa kuwa farantiga ka dagaalamaya iyo xerooyinka ku- dhammaanba marka hadde aniga hadda tirada oo ciidankaasi inaan ma aragtay ma hayo muddona waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagana waa qalada igu tahay laakiin waxaan ogaa iyadoo runtii laga shaqaynayo oo tiradaasi oo la hubinayo marka waxaan hubaa hadda tiro rasmi ah inay hayaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka sida dhow ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaarayso ilaa iyo shan iyo toban kun cabdiraxmaan sahal yuusuf madaxii hore ee macadka irshaad ayaa ka waramaya tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan ee milatariga falastiin arrintan eh, way adag tahay in number fixer number saxa in ma garanaysaa markasta in la yidhaanayo waxaan waa borosees socdo waaye ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah oo waxaa weeyaan eh, oo loo tababarayo waxaa j- haddana kusoo biiray ciidamadii eh, maamul goboleedka oo laftooda eh, la qorahayo En waxaa weeyaan arrintan marka eh, en na- nambaradu yani suurtagal inay dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa aroundi labaatan iyo waxoogaa waa waa waan maqlayay ilaa labaatan iyo toddoba labaatan iyo lix ilaa laba kun iyo shaytanka waan maqlayay Eh, laakiin arrimahaas waxay ku xidhan tahay markasta en- en mushaarka qaabka loo bixinayo kaarka la bixinayo mushaarka la bixinayo Eh, ciidamadaas ma yihiin ciidamo si fiican u qoran oo registration oo hub haysta oo meel jooga oo waxaa weeyaan ka tirsan eh, meelaha ay magaranaysaa ay ay raacsan yihiin marka waxaa weeyaan taasaa u baahan marka in marka waa arrin u baahan eh, cidda ay khusayso ay ogaan karto oo keliya En arrin magaranaysa qof kasta ogaan kara maaha inkastoo tirada ciidamada ay mas-uuliyiinta gaashaandhigu sheegeen inay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin haddana waxaan la isku diidanayn in ay jiraan ciidamo dowladda u diiwaan gashan laakiin aan xeryaha lagu arag ama qabto howlo gaara oo ay ka mid tahay ilaalinta xubno ay isku beela yihiin siyaasiyiin iyo weliba goobo ganacsi korneyl cabdi aadan bare waxa uu ka tirsan yahay ciidamada milatariga oo ilaa iyo xilligii dowladii hore uu ka tirsanaa haddana waa korneyl ciidamada milatariga ah waxaan weydiiyey haddii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqaysta balse soo xaadira marka mushaharka la bixinayo inta uu ka warqabo
way jirtaa way jirtaa Een, ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin eh, qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo taleefkiisa ahaa inay macnaha staff ama waardiye ay u yihiin mushaar ay qaadanayaan Een, asigiina dee si gooniya ula socdaanoo waxa waaye eh, asigana lacag bay ku leeyihiinoo waa ku qasban yahay in maaragtay nololmaalmeedkooda uu dabaro Een, marka waa badan yihiin wax badan aan aragna ma garata waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya korneyl cabdulaahi cali macow guddoomiyaha machadka daraasaadka amniga wa wa- waxa waaye een- een ugu horreynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay een soo jireen ku noqotay waktigan dhow oo ay maaragtay ay- ay ay dowladda maaragtay dowladahan dowladda ku meel gaarkahay iyo dowladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil ah hataa guddiyaal aniga aan ka mid ahay aan maaragtay aan ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay een loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama ama wasiir ha noqdo Een, taasi waxa ay kasoo baxday oo dowladdii xasan sheekh matalan oo madaxweynaha ka ah waxaa go-aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahay ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoondeeyo muxuu ahay laba boqol oo dollar maaragtay in oo ilaa laba askari oo inay ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maaragtay dowladda ay siiso kiina laba boqol lagu siiyo afar boqol lagu siiyo marka xildhibaanadii een- een berigaasi kadib xog aan helna waxa ay noqotay inay maaragtay een afartii boqolna ay qaateen kadibna maaragtay labadii qorena ay qaateen een kuwo kaleeto maaragtay oo oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan way jirtaa taasi waxa waaye waa waa waa ka warqab la-aanta iyo iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo een ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacane in maaragtay een la tiriyo een sagaal saacna la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay een eh, taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii beri ay ahaan jirto soomaaliya
marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin bannaanka ka qabtaan waxaa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo ka mid a ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hogaamiyaashii kooxaha oo ay beri la shaqayn jireen ay kala yimaadeen wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabado jiraan haddana arrintaasi in wasaaradiisu ay ku howlan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd islamarkaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo falastiin aad baa umahadsan tahay qorshe hooleedka wasaaradda gaashaandhigga hadda yaalla ayaa waxaa ka mid ah aan horeyna waa u sameynay markii wasiirka wasaaradda aan aan aan aan kusoo biiray ama lai magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax la yihahdo aan ku sameynay xarooyinka ilaa balcad aan tagnay gobolada saas oo kale ciidamada oo taliya taliyaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayadii hore annaga aan lahayn in dib loo soo celiyo si ciidamadii sida koobkoodii iyo waxoodii warqabkooda iyo controolkooda loo helo qodobka adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xooga dalka soomaaliyeed system registration kale oo oo la isticmaalaya ayaa jira annaga hadda verification waxaan sameyneynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration berer reformkii hadda wadnaa oo lagu regist garaynayo aan ku xaqiijinayna ciidamada numberkooda iyo waxooda istiradoo sida ay tahay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii afraad tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka yar laba sano waxaana arrintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada milatariga sidoo kalena kala beddelka taliyayaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata korneyl cabdulaahi cali macow ayaan weydiiyey saameynta ay maamulka iyo dubahabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbeddelka hoggaanka ciidamada milatariga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga tan xigto waxa waaye haddii janis la siin lahay afarta sano ee maaragta oo nidaamka oo oo dawladda ay jirayso inuu sii joogo hal sano way ku qaadan lahayd inuu maaragta qaabka ciidanka u shaqeeya iyo sida u howlgala iyo waajibaadka ciidanka laga raba iyo weliba midda ugu daran waxa waa exit strategy oo amison ay kaga baxayso muxuu ahay dalka ay kaga baxayso oo ah mudnaanta koowaad oo la raba ciidamada qalabka sida oo dhan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed marka ay la howlgalaan ciidamada amison ay ka xoreeyaan deegaanada ay maaragtay ay ay ku sugan yihiin cadowga argagixisada ay ku sugan yihiin markay ka xoreeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabad sugidka iyo booliiska iyo ciidanka aslubta oo oo oo muxaa oo wada socda in deegaanada ay ka howlgalaan loo diyaariyo laakiinse isbedbeddelkan badan jahwareer ayuu keenaa kolba muxuu ahaa dhowr bilood markuu joogo ama sanad markuu joogaba maaragtay la keena muxuu ahaa taliyo cusub iyo iyo maxaan ku dhaha wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee hadda xilka haya xasan cali maxamed ayaan weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu uu arkay intii wasaaradda uu joogay
siyaabihii badnaa iyo bahriyooyinkii badnaa aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo oo masheer ku filan uusan haysanin waxaa ka mid tahay iisheeg caqabadaha aan dhihi karno kow iyo laba way jiraan insha allahu tacaala sida u dhaqsiyaha badan inaan wax badan aan uga qabano aan rajeynayno waxaa kamid ah caqabadaha jiro ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed oo maanta fursad badan aysan uhaysanin inay haystaan aqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto noqoteen hub nala saaray runtii iyadana dadaalkeeda xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi na looga qaadi lahaa caqabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib nan ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayadii hore oo dawladdii madaxweyneka maaa sijaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray aysan ahayn facilitigii badnaa oo xilligaas ay heli jireen maanta ayna heli karin caqabad ay ka tahay laakiin mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku fillayn baahidooda korneyl cabdulaahi cali macow ayaa ka warramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada
macnaheedu waxa waaye askarigaada haddii uu gaajoodo isaga iyo qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maareyn waayo noloshiisa mushaaraadkii oo laga daahiyey taasi macnaheedu waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay waa inuu maaragtay uu ka horwareega ciidanka uu ka horwareego marnaba suurtagal maaha iyadoo dagaalka aada aragtay oo argagixisada lagu jiro oo dadka shacabka sida aragtay loo gumaadayo oo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidankii asagoo qaadanaya mushaaraad aada u yar ee maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waaye muxuu ahaye dib u dhac weyn ayay ku keenaysaa in dalka cadowga laga xoreeyo waxay kale dib u- dib- dib u dhac weyn ay ku keenaysaa exit of strategy amison ay kaga bixi lahayd wadanka waxaa loo arkayaa maaragtay dowladda soomaaliyeed inaysan marnaba diyaar aysan u ahayn in maaragtay ciidankeeda ay ay dhisto inta lala jiro arrinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laalaabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsanayn ciidan ahaan waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaan weydiiyey arrinta mushaaraadka iyo waxa ay dowladdu ka qorshaynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la egyahay mushaarka uu qaato askariga ka mid a ciidamada dowladda gaar ahaana militariga wallaahi e falastiine aada iyo aad ayaa umahadsan tahay mushaaraadka waxaan filayaa arrin oo oo hoose inay tahay laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin waxay ku qaataan darajooyinkooday ku qaataan marka askariga ee sida civil servantiga oo la dhihi karo musheerkiisa hebel intaas waaye ma aha darajooyinka waxay leeyihiin saraakiil saraakiil xigeenno ilaa dabley marka waxaan filaya category badan ay leeyihiin laakiin biljamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada amisom marka la gaaro wakhtigooda haddana waxaa jireen caqabado maamul dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareeraysan ciidamada xoogga dalka soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o e da oo toddobaadkan aan ku eegnay sida aad maqasheen xaaladda ciidamada dowladda soomaaliya oo warbixinta hay-adda monitoring group ay dhowaan ku sheegtay in toddobaatan boqolkiiba ciidankaasi hubka ay haystaan ay badankood leeyihiin qabiilo iyo shakhsiyaad haddaba waxaa warbixinta haddaba waxaad maqli doontaan barnaamijkan mid la mid ah toddobaadyada soo socda hadduu eeba idmo
markana dhegaystayaal waxaanu gudageli doonaa qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiya iyo qodobo kale qaraar qoraal ah oo ay soo diyaariyeen saddex waddan oo afrikaana ayaa toddobaadkan loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraarkan ayaa haddii la ansixiyo waxaa uu mas-uuliyadda nabad ilaalinta ee qaaradda afrika dusha u saari doonaa midooda afrika qaraarkan waxaa soo diyaariyey wadamada ethoobiya equatorial guinea iyo codivor waxaana ay ku baaqayaan in qaramada midoobay ay markaasi dib u eegto howlaha nabad ilaalinta ay midooda afrika ka wadaan qaaradda
dowladda britain ayaa si cara leh uga falcelisay xakun xabsi daa'in ah oo ay maxkamad ku taalla dalka isutagga imaaraadka carabta ku riday arday u dhashay dalka ingiriiska kaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo xogeyaha arrimaha dibadda britain jeremy hunt ayaa xukunka matthew hedges oo kow iyo soddon sano jir ah ku tilmaamay mid aad uga nixiyey britain waxa uu ugu hanjabay dowladda imaaraadka carabta inay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldaraysato inay xaliso arrintan hedges oo ah arday shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda durham ee dalka ingiriiska ayaa arbacadii shalay la kulma- la- lagu xukumay ayaa arbacadii shalay la xukumay kadib muddo shan daqiiqo ah oo uu kasoo dhex muuqday maxkamadda shantii bishii meey ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada dubai kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo matthew hedges ayaa cilmi baaristii b h d-ga ka diyaarinayay mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutagga imaaraadka carabta kadib kacdoonkii guuga carabta imaaraadku waxa ay baxsiga ardaygani ku tilmaameen mid u adeegaya mukhaabaraad ajnabi jaamacadda duram ayaa beenisay eedaha imaaraadka
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka v o a waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna waa v o a somaly com dalka etoobiya guddiga doorashada waxaa madax looga dhigay haweeney lagu magacaabo birtukan midegsa oo ahayd garsoore islamarkaana madax u ahayd urur mucaarad ah dhinaca kale saddex arday ayaa ku dhintay qallalaasyo ka dhacay jaamacad ku taala galbeedka etoobiya cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo haya faahfaahintan golaha shacabka ee dalka etoobiya waxa ay maanta ansixiyeen birtukan mideska oo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed uu magacaabay inay guddoomiye u noqoto golaha doorashada ee dalkaasi waxaana uu golahu si aqlabiyada u meelmariyey magacaabisteeda iyadoo afar xubnood oo ka mida ay ka soo horjeesteen sidoo kalena saddex xubnood ay ka aamuseen inay codeeyaan waxaana intaasi kadib baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyey inay hoggaan u noqoto golahana maamulo doorashada waddankaasi waraysi gaar oo ay siisay warbaahinta faana ayay tilmaantay inay si adag u shaqayn doonto si goluhu noqdo mid dhexa islamarkaana lagu kalsoon yahay dhinaca kale sida ay dowladdu sheegtay saddex arday ayaa dhintay afar iyo soddon kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii uu galbeedka waddankaasi isku horimaad qoomiyad ku salaysan uu ardaydan ku dhex maray sida uu warbaahinta faana oo dowladda u dhow uu sheegay wasiirka sayniska iyo tacliinta sare hiruot waldemariyam xiisaddan ayaa bilaabantay salaasadii kadib markii uu isku horimaad ka bilaabmay jaamacadda asowa kaasoo markii dambe ku fiday kooxo ka mid a ardayda dhexdooda arrintan ayaa imanaysa xilli ra-iisul wasaaraha dalkaasi caalamku uu riyaaqsan yahay isbedel waxaana bilaha ugu horreeyey ee xukunkiisa hareeyey mawjado iska horimaadyaha oo bulshada u dhexeeya kuwaasoo badankoodu salka ku haya arrimo dhul goobaha tacliinta sare waxay saldhig u ahaayeen mucaaridada tan iyo sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyagoo gacan ka geystay inay xukunka ka tuuraan boqortooyadii xayle salaase sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii waxaana badanaa jaamacadu yihiin xarunta iskudhacyada qoomiyadaha siyaasadda iyo weliba diinta bishii hore ugu yaraan afar iyo afartan qof ayaa ku dhintay iska horimaad qoomiyad salka ku haya oo u dhexeeya kuxo ku sugan galbeedka etoobiya kadib markii dhallinyaro midiye iyo dhagaxaan sitaa ay kumanaan qof ka barakiciyeen guryahoodii ilaa halkaasi laga geeyey ciidamo ammaanka ah si ay u xasiliyaan goobta cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya
galab wanaagsan dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaariyey waryaheenna xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaaga barnaamijka dooda gaaban tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya fanka soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxillo kala duwan oo uu marba heer joogay haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey maxaa dib u dhac ama horumar ah oo uu sameeyey fanka soomaaliyeed waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdulaahi guure iyo abwaan xirsi dhuux maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya abwaan guure waxaan isleeyahay markii la fiiriyo soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay kuwa dambe waxay u mareen waa jidkii hore oo fankii hore oo mari jira ayay mareen hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baahnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii alla kuuron yahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii alla kuuron yahay fakarkoodana ay kusoo bandhigeen marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga ahoo fanaan aan weligiis bulshadu aysan arkin ayaa youtube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa marka waxaan isleeyahay aaladan casriga ah ee internetka ayaa aada u sii saaciday oo u sii fududeeyey marka sidaasaan u arkaa aragtidayda marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yaha markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto haye xirsidhex maxamed fanka soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac weliba meesha uu tegey meel uu dhaqso uga soo noqonayo ma ahan fanka soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban wuxuu ka soo bilowday heelooyin horeyuu u socday wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo afartan qofood ay u tumayso wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado muxuu ahaa caalamiga ay soo hooyaan waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan ba aan aqoonba waxa ay ka turjumayaan yani organka abwaanguura sheegayaah waa dibudhaca koowaad oo ku yimid fanka weeye muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgon la istaagay iyo masrax afartan qofood ay ku tumayso ama soddon qofood ama labaatan qofood marka masraxi ahaanna wuu baaba'ay dhaqan ahaanna muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka mabahaba intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhammo isku mid maahan laakiin fanku horay buu u fiicnaa waxaa ku yimid dib u dhacan leh abwaanguura waxaad tiri fanku horumar buu sameeyey maxaa daliila maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey waa aan sababeeyey oo macnaha dee dhalinyaradii markii ee dalkii u burburay oo la kala qaxay oo ay debadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeya aan haysan oo mid erayo u sameeya aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii alla kuuran yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaadhsiiyeen dhinaca dhaqanka ee abwaa xirsudhooxow sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn cambaruudda naasaha waxbaha iga celinayna cantug dibnaha oo shafka igu camcami iyo kuhay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kaafaro kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla kuu roon yahay waxaa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartaan maalma joogeen ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanaay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan maahan laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada waa tahay xirsidhuuxu maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aalada ku soo baxao sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan bataya ma laha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleebaan iyo xasan aadan iyo laba kun oo sano oo soo socota khadrad daahir iyo magool iyo laba kun oo sano oo soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna laba sano ka hor kii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa wuuba dhammaadaba saasuu ku dhammaaday sababta waxa weeye tayala-aanta heesaay soo saarayaan fanaaniinta hore heese tayalahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsi lehay samaynayeen war maahmaahyo lehay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aad iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yani oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo haddee inaan muxuu ahaa aada ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayalaha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhali lahay nin horeo shaqeeyey ninkan dambe wax cusuba keeno oo fiican sidaasaan dhihi lahaa fanka dibudhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaanna la soo celin yani life ima heesi karaan fanaaniintan haddeer inta badan nin walba qabcadaa laga qabanaa meelaa la gelinaa kombyutara lagu ururinaa hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniina utumana wax uu samayn karo lama arko gabagabadii xalku muxuu yahay sideese fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku hiigsan karaa aan ku horeeyo abwaanguure kuwii horena haddii alla kuu roon yahay yay aadayni kuwa dambe kuwa dambana hala wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan wadamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itixaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta joogaa cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla kuu roon yahay goobjoogo ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arkaa xirsidhuux xalku muxuu yahay dhinacaada gabagabadii xalka waxaa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliya garab siiyeen midda africa gacan siiyeen caalamka africa inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaargaroobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyanayaan ayaan ka rajaynayaa haddii alla yidhahdo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan daandure ayaa noo soo diyaariyey
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena weydiiya dhakhtarka oo marti ugu yahay dr axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay xanuunada dheefshiidka dr axmed ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa laabjeexa iyo sida uu ku yimaado waa xaalad timaada marka caashitada ama dheecaanka caloosha uu ku rogmado dhanka cunta mareenka waqti dheer oo uu qofka dareemo astaanta laabjeexa ama biyaha kulul waxaa dhaawac ku yimaada unugyada cunta mareenka haddii ay joogto noqoto laabjeexa waxaa dabca ku yimaada qeybta hoose ee cuntamareenka iyo caloosha isaga xirmaan taas oo u sahlanaan doonto in joogto uu u dareemo qofka laabjeexa sidoo kaleeto waxaa jirta in ay jiraan sababo kaleeto oo keeni karayo in laabjeexa qofka uu dareemo ay kamid yihiin cunooyinka qaar ay ku badanyihiin sida dufanka oo kale kuwa ay ku badanyihiin basasha cuntooyinka sokorta ay ku badan tahay cabista badan ee kafeega isagana sidoo kale wuxuu qeyb ka yahay in uu qofka uu dareemo laabjeex inuu dareemo sidoo waxaa kaloo jira calaamado lagu garto laabjeexa oo ay kamid tahay bakuur dhadhan dhanaan uu afka uu ka dareemo iyo rabashada macnaha mar walba uu kuleel uu ka dareemayo dhanka bogaa magaciia ugu horeyn waxaa la cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto waan u mahadcelinayaa cabdiraxmaan waxaa loo yaqaano calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yihahdo constipation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan afar iyo labaatanka saac ilaa iyo laba jeer xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin waxaa kamid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah raashino jilcinaya saxarada waxaa dhici kareysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanaya marka asbaabaha way badan yihiin waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay kamid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socodsiiyo laakiin uu xaalada uu kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo magaceygu waa shukri cosoble waxaa joogaa magaalada muqdisho tictork waxaa rabay inaa su-aal ama uu iiga warbixiyo xanuuno badan oo igu soo noqnoqday oo ah gooryaanka jaaradiyaha daawooyin badan waa isticmaalay ilaa haddana ma arkooyo wax exchange ugu imaanayo marka dhakhtarka waxaa rabay inaa uu iga tala bixiyo waxyaabaha ii keenayo inuu igu soo noqnoqdo oona naga daawoowey dhib way mahadsan tahay jaardalaan biyaha ma ahan horta gooryaan wuxuu ka tirsan yahay koox noolo ah oo hal unug leh oo lagu magacaabo bortozoid soomaalidana badanaa cudurkan awalba cudur walba oo ku dhaco mindhicirka waxay aaminsan tahay inuu yahay gooryaan astaamo badan ayaa jirto ee lagu ogaado jardiska waa waxaa kamid ah in qofku uu dareemo shuban lalabo calool majiir mararka qaarkoodna qofka astaamo la-aan ayuu dhacdo in uu xanuunka uusan dareemin waxaa wanaagsan qofka qaba xanuunkan bortosoydka in daaweynta ay noqoto mid bii-ada dhan la daaweeyo oo macnaheedu ay tahay qofka inuu hygiinkiisa ku dadaalo oo waqti walba gacmihiisa uu dhaqo marka uu raashinka cunayo waxaa kaleeto wanaagsan haddii qoys kamid a qoyska uu qabo macnaha laga helo bartosoydkaasi in gebi ahaan familka oo dhan si si dhammaystiran looga wada daawey si uu u noqdo cudurkii mid aan soo noqnoqon marka talada aan usoo jeedinaya waxay tahay in daaweynta laga sameeyo mid qoys ahaana loo wada daaweeyo intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti igu ahaa dr axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay xanuunada dheefshiidka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii haatanna jabuuti guddiga xuquuqda aadanaha jabuuti ayaa qabtay shir culammada iyo bulshada rayidka ay ka qayb galeen oo looga hadlay sida looga hortegi karo xagjirka iyo hadallada looga soo gabanayo diinta islaamka ee colaaduhu ay ka dhalan karaan warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaheen ramadaan muuse gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti suleymaan cumar cudin ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaan ka wada hadlaynaa mabduuca shirkuna wuxuu yahay kulankuna wuxuu yahay hadallada xagjirka ah ee amba diinha ku tiirsadaan amba mabda'a ku tiirsadaan amba qabiilba ha ku tiirsadaan ee dadka xumaan abuurka samaynaya inaa laga wada hadlo bal istaraatiijiyad aanu aan meesha ka soo saarno aan u wada dhannahay nin walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha imika lagu arko weliba facebookyadii iyo twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayi iyo bala sheegaya sidaan bal uga hortegi lahayn intayaduba aan ummadda uga horjoogsan lahayn xumaantaas ayaanu uga dhignay mabduucaas marka dhibaatooyinka baraha bulshada dadku isku weydaarsanayaan waxyaabaha aad dareenteen inaad howlaan u qabateen waa sidaa hayo waxaad og tahay iminka mar dhexdiiya etoobiya isbedeladan ka dhacaya halka etoobiya diidma ka dhacday iyo dad bulsho oo isdiray ilaa iyo waddankayga ay soo gaadhay oo halkan haddana xumaan kale meel anagu waddankayga waxaa lagu yaqaanaa wadanabada dulqaad badan oo lagu soo wada ordo markay mishkiladi dhacdo dagaalada degmada ka dhacaya oo dadka soo dhoweeya waxay dhacday inaa xumaan abuur ay halkaa ka dhalato markii awaaqib ku yeeshaan waxyaabahaasi xitaa waxaa jirta dad diin sheeganaya oo dhalinyartii waxaan diin ahayn oy diinteennu sheegin diinteennu diin nabad iyo dulqaad iyo soo dhoweynta aad u ixtiraamta ay xumaan ay ka dhigayaan diin wax disha annagu jabuuti cid walba way ku nooshahay quumiyado badan baa ku nool kolkaa inaan waxaanu ku hortagno ayaan shirkan u qabannay fadxiye cabdilaahi daahir oo ka mida mas-uuliyiinta golaha sare islaamka ee jabuuti ayaa ii sheegtay aragtida diinta islaamku ay ka leedahay arrimahan horta diiniyan diintu ma jecla dad iska hor yimaada dad maxay ahayd cunsuriyad ka shaqeeya diintu ma jecla daa'iman oo markaa tawciya waa la sameeyaa dowraad wuu qabtaa golaha islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa dee xataa dowraad buu siiyaa culummada marka bisaraaxa annagu waan ka horjeednaa waxaan iska hor imaashahan iyo waxaan ta kale labaad waa qofkan dadka isku diraya waa qof aamisa fikir inxiraafiya asaasan ka baxsan maxaa la dhaha xuduudda tatarufku waa maxay waa wax ziyaada ka baxay xadkii xadkii dhaafay ha wax xadkii dhaafay xagti diinta ha noqoto xadkii dhaqanka xitaa ha noqoto waa wax xadka ka baxsan marka fikir khalad uu aaminsan yahay marka diinta islaamku daa'iman way ka horjeedaa wixii khalad islaama ee dadka kala saaraya xataa daa'iman curfiga way ixtiraantaa diinta islaamka taqaaliidda way ixtiraantaa marka waxaan anagu jecel lahay daa'iman inaan ka hortagno yani haddaan nahay bulsho haddaan nahay haddaan oo konse islaamiig nahay inaa goraha sale islaamka haddaan nahay yani daa'iman waxaan jeclay dadku inay isku xidhnaadaan maxaba ka dhaxaysa mawadda ka dhaxaysa ay isku xidhnaadaan ismaaciil siciid axmed oo ah gudoomiyaha golaha bulshada rayidka jabuuti ayaa isna ii faahfaahiyey kaalinta ay ku leeyihiin howlahan hawsha tan mawduuc waxa weeyaan odhaahda amba khudbadaha amba ideolojiyadda xanafta leh ee keeni karta niyadka hadal afka hadal iyo gacanka hadalba taas oo keeni karta kala fogeyn aabbanu ah cusriyadda iyo waxa extremistic violence loo yaqaano xagjirka loo yaqaano annagu bulshada reerka haddaan haddaba waxa ugu muhiimsan waa wacyigelinta weeyaan waayo soomaalida waxay tiraa war la helaa tala la helaa waxaa laga wacyigelinayaa oo sida loo bedela garaadka siyaasadeed garaadka bulshada sida mataqaana dadka xanafta keenayaba ay u bedeleen hadday ideolojiyada isticmaalayaan hadday qabiil isticmaalayaan hadday diin isticmaalayaanba fikradda khaldan ee iyakuba ummadda ay ku mataqaana dhabalhabaminayaan tu mataqaana casriga casrigeeda ah oo ka horjeeda oo daraqadii qumanayd ah oo ah dhaqankeenni wanaagsanaa inaan dib u soo noolayno annakoo mataqaanaaye aad u tixgelinayna qiimana siinayna diinta xaniifka ah iyo cilmiga casriga aba rabadaan muuse v o a jibuuti anu intaasi ku dhaafno warbixintaasi wariyaheena ramadaan muuse madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub federica mogrini ayaa maanta sheegtay inaan weli la dhammaystirin baaritaan hufan oo la aamini karo oo ku saabsan dilkii dalka turkiga loogu geystay wariye jamaal kaashokji dhinaca kale denmark ayaa sheegtay inay hakisay in ay dalkaasi hub ka iibiso waa sacuudiga ee sababa la xiriira dilka wariyaha iyo doorka sacuudiga ee colaada yemen warbixintan waxaa inoo haya nuur buqaari mahadsanid falastiin shir jiraa'id oo ay si wada jir ah magaalada ankara uga qabteen maanta madaxa midooda yurub federica mogherini madaxa guddiga midooda yurub yohannes han wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawus olu ayay federica mogherini ka sheegtay inay aada uga soo horjeedo xukun walba oo daldalaad ah dhinaca kale qaar ka mid ah dalalka midooda yurub ayaa sheegay in aysan hadda kadib wax hub ah ka iibin doonin boqortooyada sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda denmark andre samuelson ayaa waxa uu sheegay in iyaga oo ka jawaabaya arinta dilka wariyaha iyo dagaalka ka socda dalka yemen uu denmark wax mustaqbalka aanu wax hub a ka iibin doonin sacuudiga tallaabadan ayuu ku sheegay inay tahay mid ay denmark ka tashatay jarmalka ayaa isna joojiyey heshiisyada dhinaca hubka ee sacuudiga halka faransiiska uu isniintii sheegay in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan cunaqabatayn ay saari doonto sacuudiga taas oo ay uga jawaabayaan dilka wariya jamaalka shigji sacuudiga ayaa dalka ayaa ah dalka ugu badan adduunyada ee soo dhaafsada hubka iyo qalabka militari ay soo saaraan dalalka reer galbeedka waxay hadda horboodayaan dagaalka ka socda yemen dagaalka yemen ayaa sababay masiibo bini-aadamnimo oo aada u xun iyadoo malaayiin ruux la sheegay inay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan haddii aanan si deg deg ah wax looga qaban madaxweynaha mareykanka ayaa arbacadii ku ammaanay sacuudiga hoos u dhigidda qiimaha saliidda laakiin waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska mareykanka uga imaanaya kiiska wariya jamaalka shigje ee lagu dalbanayo in uu mareykanka cunuqabateyn saaro sacuudiga kashigje ayaa ahaa wariye naqdi jiray dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan labadii bishii oktoobar ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul mahadsanid nuur xasan nuur buqaari oo warbixintaasi noo soo jeedinayay markana dhinacii heesaha heestii haygeyn hoteelada iyo hodan cabdiraxmaan
codka macaan ee hodan cabdiraxmaan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo fadhiyey jaamac buulle jaamac tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall.